galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab talaado ah sagaalka bisha maaj sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadaalla cusub oo ku saabsan qabashada wadahadalladii doorashada soomaaliya haddii aad maaragtay heshiin weysaan den anaguna waxaa idinka goosanaynaa maaragtay taageeradii aan idin siinaynay sababtoo waxaa waaye hadda legitimacygi ama maaragtay oo dowladnimo ayaa sii sii ayaa dhacay oo waqtigeedii dhammaaday waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii umuuraha maraykanka oo ku saabsan gobolka georgiya oo la xadidayo dadka codeeya iyagoo maqan
da-da ah lixdan iyo shan iyo wixii ka weyn qofku waa inuu ahdaa ama waa inuu qof duryaana ama naafaha uu ahaadaa ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqahaan uga maqan gobolka saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso falastiin axmed iimaan
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsado hoobiyayaal lagu qaaday xerada xalane ee qaybta ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho mid ka mida dadka garoonka ku sugan ayaa v o e da u sheegay in shan ilaa iyo lix midfac ay kusoo dhaceen xalane ilaa iyo hadda macadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ma aha markii ugu horreysay hoobiyayaal lagu weeraro garoonka xerada xalane dalka uganda ayaa bilaabaya barnaamij tallaal guud ah oo wadankaasi ay ka fulinayaan arbacada berri ah laba maalmood uun kadib markii wadankaasi uu gaaray boqol kun oo xabo oo dheeri ah oo tallaalka covid nteen ah oo ay indiya ugu deeqday uganda ayaa ilaaya hadda waxa ay heshay sagaal boqol lixdan iyo afar kun oo xabo oo tallaalka covid nteen ah taasoo qaab deeq ah wadankaasi lagu siiyey wasiirka caafimaadka uganda jane ruth ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimada koowaad iyadoo ay macalimiinta wadankaasi iyo dadka u nugul markaasi xanuunka covid nteen ay ku xigi doonaan wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga wadankaasi halka dadka aanan muwaadiniinta ahaynna laga rabo baasboor dalka burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay kasii dayso kumanaan maxaabiis ah si loo fududeeyo xabsiyada buuxdhaafa ee wadankaasi ku yaala qaaradda afrika ku dhowaad shan kun laba boqol iyo konton iyo shan maxaabiista oo u dhiganta afartan boqolkiiba tirada guud ee maxaabiista wadankaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaalada wararka ee f b madaxweyne abaristina dayashimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistan ay ahayd tallaabo muhim ah si loo yareeyo tirada faraha badan ee xabsiyada ku jirta loona wanaajiyo xaalada nolosha maxaabiista a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuma shan sano wixii ka yar ay yihiin wakaalada wararka a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuman wixii ka yar shan sano ay yihiin kuwa la siin doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka dalka hogaamiyaasha maraykanka jaban australia iyo indiya ayaa yeelan doona kulan fogaan arag ah toddobaadkan dhammaadkiisa waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha diblomaasiyadda ilaa aanan magacooda la sheegin oo ku sugan jaban ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden ra-iisul wasaaraha jaban yoshadiye suga ra-isul wasaaraha australia scott morrison iyo ra-iisul wasaaraha indiya narenda mori la filaya in ay kulankaasi yeeshaan ugu horeyn jimcaha kulankan la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ay kulmaan wadamada la isku yiraahdo kuwaad tan iyo markii la sameeyey labadii kun iyo todobada kuwaad ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarada ah ee isballaarinta shiinaha ee wadamada asia pacific la isku yiraahdo bejiin ayaa diiday kuwaad iyagoo ku sheegay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda kulankan afargeesoodka ah ayaa dhacaya maalmo ka hor inta uusan xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan iyo xoghayaha difaaca lloyd austin aysan booqan dalka jabaan iyo kuuriyada koonfureed
weerar loo adeegsaday hobiyayaal ayaa lagu qaaday galabta xerada xalane oo qayb ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho islamarkaana saldhig u ah ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan oo aan ahayn kii ugu horreeyey ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda warbixintanna waxaa noo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle tiro madaafiic ayaa lagu weeraray xerada xalan oo ah fadhiisinka ugu weyne howlgalka amisom qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkooda muqdisho dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen dhawaqa madaafiicku dhacaysay gudaha xerada xalane oo ku yaala xayndhaabka garoonka aadanadee magaalada muqdisho xerada xalane waa meel aada loo ilaaliyo waana fadhiisinka ugu weyne beesha caalamka ku shaqeeyaan sidoo kalena waa fadhiisinka ugu weyne howlgalka amisom ee soomaaliya dad goobjoogayaal ah oo la hadla v o a-da waxay sheegeen inay maqleen dhawaqa madaafiic balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay iyagoo xuseen marka madaafiicdu isaga dhacday adkayd in dadku bannaanka ay joogaan qof walbaa inay meeshuu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaa gabaasado madaafiicda soo dhacaysay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog uruurin sida u dhaceen balse ilaa ay haddaa loogeen khasaaraha ka dhasha madaafiic la sheegay in lagu garaaco xerada xalan ee magaalada muqdisho weerarka lagu qaaday xerada xalan ayaa kusoo beegmaya iyadoo hadday socotay qabanqaabada shir lagu wada inuu dhexmara dowlada federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teendhada xerada efesiyoni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo afar sano ka hor ee gudaha garoonka aan cadee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a
wararka laga helayo ilaha diblomaasiyadeed ee soomaaliya ayaa muujinaya inuu dhacayo wareeg kale oo wadahadal ah oo u dhexeeya hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa soo gaaray maanta ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland sida ay sheegeen goobjoogayaal waxaanse weli caddayn taariikhda saxda ah ee shirku uu furmayo labada dhinac ayaa isku khilaafsan qaabka loo maamulayo doorashada iyadoo ilaa xilligan uusan jirin jadwal doorasho oo lagu heshiiyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa muqdisho inuu ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasoo lagu ambaqaadayo wadahadaladii salka ku hayay arrinta doorashada soomaaliya iyadoo gundhig ay u tahay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar laba kuiyo labaatan sanadkii hore muqdisho lagu wada saxiixay wadahadalada hadda waxaa garowdeen ka ah beesha caalamka oo dhinacyada iskugu keenaysa magaalada muqdisho sida ila lagu kalsooya ay xaqiijiyeen madaxweynuhu wakhtigu ka idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowr jeero hore casuumaad u diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaase ka baaqsaday maamulada puntland iyo jubbaland tiro saddex jeer dhan waxaana kii ugu dambeeyey uu ahaa muqdisho inuu ka furma khamiisii lasoo dhaafa balse aysan suuro gelin wadahadalada hadda socda muqdisho la iskugu keenay wuxuu ka dhici doonaa gudaha garoonka aadan cadde gaar ahaana teendhada efesiyoni ee lagu soo doortay madaxweynaha hadda wakhtigu ka dhammaaday afar sano ka hor waxaana ku wada hadli doona dowlada federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo door weyn hadda ay ku leedahay beesha caalamka haddaba raja intee leeg ayaa laga qabaa wadahadaladan waxaan su-aashaasi weydiiyey seyni maxamed xasan seenab siraad oo u oleysa arrimaha haweenka si dhowna ula socotay dhaqdhaqaadii ugu dambeeyey muqdisho rajada aan qabno runta aad ayay tahay daama shirar badan oo hore la isku afgaran waayey kan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo lagu heshiiyo maadaama maaragtay ay wada saarteen guddi technical ah oo kasoo arrinta kasoo maaragtay soo falanqeeyey go-aanna isku soo raacay waxaan rajeyneynaa in go-aankaas intay isoo dhaataan ay ku heshiiyaan marka runtii anaga rajo aada iyo aada weynaan qabnaa arrintan arrin cusub in dowladda maarad iyadoo ah weli la is hortaagan yahay oo aan doorashadii lagu heshiiyin qaar maxaa la yidhahdaa qodobadeedii oo weli la is hortaagan yahay inuu dowladda waktigeeda dhammaaday marka waxaan rajeyneynaa in markaan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo ay soo xiranto oo soo afjaranto oo doorashadii la aado oo maaragtay wadanku hore u socdo marka anaga rajada aan qabno waa kaas haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed seenab siraad ayaan weydiiyey doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wadahadallo hore ee fashilmeen xilligana wakhtigu ka dhammaaday dowladda arrinta soomaaliyana maraysa meel cakiran beesha caalamka waxaa u furan in maaragtay runtii ay ciidamahan oo dhanba kolleyba way la kulkulmayeen oo way tageen maaragtay dowlad goboleedyada way la soo hadleen madaxweynaha iyo iyo dhanka federaalkana kolley way la hadleen beesha caalamka aniga waxaan qabaa in ay maaragtay samayn karaan inay iyagu bareesha gareeyaan oo ay yidhaahdaan haddii aad maaragtay heshiin weysaan den anaguna waxaa idinka goosanaynaa maaragtay taageeradii aan idin siinaynay sababtoo waxa waaye hadda legitimacidii ama maaragtay oo dowladnimo ayaa sii sii ayaa dhacay oo waktigeedii dhammaaday oo hadda waxa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami ah oo kale ma saxiixi karta dowladda soomaaliya sidoo kale waxa waaye waxyaabo oo oo aanan deg deg ahayn baarlamaan kuma ansiin karo marka runtii waxa waaye dowladnimadii oo dhanaa waxa waa khatar ku jirto marka caalamkana waxa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wixii ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo kusoo jireen soomaaliya ayaa xilligan maraysa marxaad kala guura waxaana si weyn laisku hayay arrinta doorashada iyadoo muranka ugu xooganna hadda uu ka dhex jiro midowda musharaxiinta dowladdu wakhtigu ka dhammaaday iyo madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo ka biyadiida sida ay dowladdu wax ku wada hadda lama oga halkay saldhigan doonto xaaladda siyaasadeed ee jahawareerka salku ku hayo arrinta doorashada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee somalilan ayaa kulana ay la qaateen gaadiliyda kala duwan ee somalilan ugu sheegay inay xukuumaddu diyaari u tahay inay ka qaybgeliso shirkadaha gaadiidka go'aanada la xidhiidha cashuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xidhiidhka wada shaqayneed ee labada dhinac warkana waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee somalilan iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka somalilan ayaa nuxurkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xidhiidhka ay wadaagaan wasaaradahan ama hay-adahan dowladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee somalilan ay noqdaan kuwo tala ku leh arrimaha miiska lagu goynaya agaasimaha waxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka somalilan muuse yuusuf ayaa tilmaanka bixiya ujeeddada shirka ujeeddada shirka waxa weye sidii laisla xaaluulaysan lahaa wixii fursado jirna laga wada hadli lahaa wixii caqabadee jira iyadoo iska ogsoontihiin in duruufta iska adag tahay oo xanuunan lagu jiro diyaar baan u nahay ha haata liisanada
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed cabdigurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay lagama maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay-adaha dowladda gaar ahaana wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyaddu ay wada shaqayn dhow yeeshaan islamarkaana ay talawadaag ka noqdaan arrimaha ka dhexeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wadashaqaynta labadan geesood adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeennan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiinna ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajinno matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tala sibaanu annagu wax usoo qorshayno oanu kusoo foof tagnaa sidaas si ka wanaagsan oo aanu cashuurtaa ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan kala wareejintii mxuaha wadamaristii liisan bedelkii liisan qaadashada liisan bedelkii nidaamyada aynu cashuuraha u urursanayno iyo adeega laftigiisa u bixinayno habkaa liisanka aad u qaadanaysaan waxbaanu wadnaanu dee ku dadaalayno oon isleenahay dee xoogsatada xiimaysa ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dheerdheerna aanay gelin wakhtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee laysku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo iyo adeegyadii dowladda khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee voa somaly com
shir lagaga hadlayay arrimaha ammaanka deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo waxaana lagu soo gebagabeeyey gelinkii dambe ee shalay magaaladaasi shirkaasi waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom waxaana laga soo saaray go'aano lagu adkeynayo ammaanka gobollada jubbooyinka iyo sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana al-shabaab faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray kismaayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka ee deegaanada jubbaland ayaa waxaa diiradda lagu saarayey sugidda ammaanka guud ahaan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay hay-adaha ammaanka intii ay socdeen howlgallada lagu xaqiijinaya nabadgelyada ee ka jiray meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale ciidamada midowda afrika ee amisom saraakiil ka socotay waxaana gebagabadii shirka laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelo badan oo gobolka ka mid ahi waxaana saraakiishu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la qaadayo howlgallo ka dhanna al-shabaab gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan jenaraal cabdi mahadi cabdisalaan oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland ayaana shirka markii uu soo gowgoobay kadib saxaafadda la hadlay waxaa halkan ku kulmay shirkii bilaha oo arrimaha nabadgelyada goboleedka jubbaland somaali national army amison iyo saaxiibada soomaaliya ay ka soo wada qayb galeen ayaa waxaa lagu dhegaystay warbixintii bileedka oo ay soo jeediyeen hay-adaha amnigu taasoo salka ku haysa qiimayn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowa ka yimid iyo horumarka ay gaadheen ciidamadeennu waxaa la tilmaamay in laga maarmaan tahay sanadkan cusub laba kun iyo labaatan iyo kowda tahay in si ka duwan sidii hore loo ambaqaabo howlaha amniga waxaa hoosta laga xariiqay inay lagama maarmaan tahay in loo ruqaansado xagga degaamada aan gacanta ku jirin hadda ee cadowga uu haysto sida jidhib iyo erya bu-aale ama xagga badha adda buulo xaaji janaa cabdalle iyo meelaha lamidkaa waxaa lagu garwaaqsaday inaan intaa ka badan aan la daawan karin in degaamadu kala go'naadaan oo kooxaha jidgooyooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa afmadow qooqaani qooqaani taabta doobley ama cabdilabiroole buula xaaji iyo meelaha lamidka oo kale oo saas oo kale ah oo deegaanada dhexdooda ku jira kulankan oo bilo ah ayaa inta badan looga hadlaa xaaladaha amni ee deegaanada jubbaland iyadoona kulankan gebagabadiisa laga soo saaray go'aano la xidhiira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o we waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
wararka ka imanaya dalka ekwadorial guinea ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada baata maalintii axaddii oo ay haatan gaadheen ee ku dhowaada boqol qof mas-uuliyiinta ayaa qaraxyada ku sababeeyey hub si qalada loo kaydiyey faahfaahinta warbixin ay wakaaladda wararka royters ka diyaarisay waddankaasi waxaa inoo haya xuseen barre aadan tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xidhiidh ah oo ka dhacay xeryo milatarigu ku yaala dalka equatorial guinea ee galbeedka africa ayaa mareysa sideed iyo sagaashan qof wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa kasoo saareen dadka geeriyooday qaarkood ugu yaraan lix boqoliyo shan iyo toban qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay qaraxa ugu horeeyey ayaa ka dhacay saldhig ku yaala magaalada bata wasaaradda caafimaadka ee dalka equatorial guinea ayaa kasoo xigatay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi teodoro ngema in tirada dhimashada saddex jibaarantay iyada oo hore loo sheegay geerida koob iyo soddon qof hase ahaatee haatan gaadhay sideed iyo sagaashan qof laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof oo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa weli dhakhtarka ku jira madaxweynaha dalkaas teoder obiang inguema ayaa sheegay in sababta dhaliska qaraxan ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo kaydiyo waxyaabaha qaraxa magaalada baata ayuu sheegay in badiba guryaha ku yaala uu khasaara soo gaadhay wasaaradda caafimaadka equatorial kenya ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir ah oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilminafsiga si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxa wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jidhka oo keliya balse maskaxduna ay u baahan tahay in la daweeyo muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkayey meyd tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey sidoo kalena waxaa la isla telefishinka t v j a soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mida isbitaalada dhaawaca la dhigay qaraxyadan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhaqaalaha equatorial kenya oo ah dal shidaalka hodan ku ah uu khasaare badan wajahay covid nka dartii iyo hoosu dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha wadankaasi si weyn ugu tiirsan yahay equatorial kenya ayaa ah dal uu hore usoo gumaystay sbaanishku waxaana tan iyo kun sagaal boqol sagaaliyo toddobaatankii xukumo theodor owyang isagoo ah madaxweynaha wakhtigan ugu muddada dheer qaaradda afrika tirada dadka ku nool dalkaasi ayaa lagu tilmaamay in ka badan hal milyan oo qof kuwaasi oo badankoodu ay sabool yihiin dowladda ayaa ka codsatay beesha caalamka in ay ka caawiso baaritaanka dadka qaraxa lagu waayey iyo sidoo kale dib u dhiska burburka dowladda sbain ayaa sheegtay in shixnad ka kooban gargaar bini-aadinimo ay si deg dega ugu dirayaan dalkaasi equatorial guine aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobay
allaha u naxariistee waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday duuliye maxamuud xaaji cilmi oo loo yaqaanay xaaji dhagax oo ka mid ahaa duuliyaashii shirkadda somaali airlines haddaba magaalada melbourne waxaa ku nool maxamed yuusuf cigaal oo isna ka mid ahaa duuliyaashii shirkaddaasi wariyaha v o a ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayuu uga warramay taariikhda marxum xaaji dhagax waad mahadsan tahay walaale fursadaanad ii siisay inaan ka hadlo wakhti yaroo kooban taariikhda maxamuud xaaji cilmi duuliye sare allaha u naxariistay marxuumka duuliye sare maxamuud xaaji cilmi dayaraantayadii dadaan isla kornay buu ahaa isku xaafadna aan deganahay duulimaadkana wuxuu bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii wuxuuna ku qaatay treyninkiisa dowladda talyaaniga wuxuuna ahaa dowliye aada iyo aada u fircoon wadani ah oo aada iyo aada looga qadariyo mujtamaca cidda abiyasyone wuxuuna ahaa tababare weyn kadibna wuxuu ku soo biiray shirkadda somaali airline toddobaatan iyo saddexdii ilaa iyo burburkii buu joogay waana nin aada iyo aada wadani u ahaa
waxaa lagu xasuustaa xaaji dhagax sida uu u maareeyey diyaaraddii la afduubtay horraantii siddeetamiyadii taasoo uu duuliyo ka ahaa waa kan mar kale cigaal oo ka hadlaya dhacdadaasi dayaaraddu waxay ka kacday muqdisho waxayna u socotay jidda afduubayaashiibaa markay ka kacday muqdisho soo galay kokbitka oo weydiistay inay ku degaan adis ababa wuu ka yeelay amarkii si fiican buu u tasarufay markay degtayna dee halkaas bay waxay la kulmeen dowladdii etoobiya sanadkuna wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii aakhirkeedii buu ahaa muddo yar bay joogeen ayaamo kadibna waa la soo daayey wuxuuna ku soo noqday dalkiisii hooyo isagoo guul weyn ka dhaliyey meeshaas badbaadiyena dadkii dayaaradda saarnaa waxayna u badnaayeen ajnebi iyo soomaaliba
ugu dambayn kumuu ahaa xaaji dhagax shakhsiyaddiisa nin ceynkee buu ahaa caa'ilad diiniyuu ka dhashay nin waxbartayna waa ahaa nin wadanina waa ahaa nin aad iyo aad u fircoon buu ahaa siyaasi weynna wuu ahaa sidaa darteed dalka kama bixin ilaa burburkii ilaa iyo intuu ka dhinto ilaahayna ha u naxariisto asaga iyo familiguu ka dhintay tacsi baan uga dirayaa halkan waxaan leeyahay ilaahay baan uga baryayaa inuu jannadii geeyo duuliyaashii hore ee somaali airline ayaa weli rajo weyn ka qaba inay mar kale cagaheeda dib isugu taagto diyaaraddii somaali airline ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dhegaystayaal goordhow waxay noo soo socda barnaamijkii aamuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsado hoobiyeyaal lagu qaaday xerada xalane ee qaybta ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho mid ka mida dadka garoonka ku sugan ayaa v o e da u sheegay in shan ilaa iyo lix midfac ay kusoo dhaceen xalane ilaa iyo hadda macadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ma aha markii ugu horreysay hoobiyaal lagu weeraro garoonka xerada xalane dalka uganda ayaa bilaabaya barnaamij tallaal guud ah oo wadankaasi ay ka fulinayaan arbacada berri ah laba maalmood uun kadib markii wadankaasi uu gaaray boqol kun oo xabo oo dheeri ah oo tallaalka covid nteen ah oo ay indiya ugu deeqday uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay sagaal boqol lixdan iyo afar kun oo xabo oo tallaalka covid nteen ah taasoo qaab deeq ah wadankaasi lagu siiyey wasiirka caafimaadka uganda jane ruth ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimada koowaad iyadoo ay macalimiinta wadankaasi iyo dadka u nugul markaasi xanuunka covid nteen ay ku xigi doonaan wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga wadankaasi halka dadka aanan muwaadiniinta ahaynna laga rabo baasboor dalka burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay kasii dayso kumanaan maxaabiis ah si loo fududeeyo xabsiyada buux dhaafa ee wadankaasi ku yaala qaaradda afrika ku dhowaad maxaabiisa oo u dhiganta afartan boqolkiiba tirada guud ee maxaabiista wadankaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaalada wararka ee f b madaxweyne abaristina dayashemiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistan ay ahayd tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada faraha badan ee xabsiyada ku jirta loona wanaajiyo xaalada nolosha maxaabiista a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuma shan sano wixii ka yar ay yihiin wakaalada wararka a f b ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukuman wixii ka yar shan sana ay yihiin kuwa la siin doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka dalka hogaamiyaasha maraykanka jaban australia iyo indiya ayaa yeelan doona kulan fogaan arag ah toddobaadkan dhammaadkiisa waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha diblomaasiyadda ilaa aanan magacooda la sheegin oo ku sugan jaban ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden ra-iisul wasaaraha jaban yoshadiya suga ra-iisul wasaaraha australia scott morrison iyo ra-iisul wasaaraha indiya narenda mori la filaya in ay kulankaasi yeeshaan ugu horeyn jimcaha kulankan la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ay kulmaan wadamada la isku yiraahdo kuwa tan iyo markii la sameeyey labadii kun iyo todobada kuwaat ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarrada ah ee isballaarinta shiinaha ee wadamada asia pacific laysku yiraahdo bejiin ayaa diiday kuwaat iyagoo ku sheegay inuu yahay iskuday lagu xakameynayo horumarkeeda kulankan afargeesoodka ah ayaa dhacaya maalmo ka hor inta uusan xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan iyo xoghayaha difaaca lloyd austin aysan booqan dalka jabaan iyo kuuriyada koonfureed
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee gobolka georgia ayaa aqlabiyad yar ku ansixiyey hindis sharciyeed la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashada hindis sharciyeedkan ayaa loo gudbin doonaa aqalka hoose ee gobolkaasi oo haddii la ansixiyo sharci rasmiya noqon doona haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo waxa ka dhalan kara ayaa waxaan ka waraystay maxamed ismaaciil oo ku sugan gobolka georgia iyo maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee isla dalka maraykanka maxamed ismaaciil ayaa marka hore sharxaya doodii shalay ee aqalka sanadka gobolka georgia maxamedow shalay waxay ka hadleen gobo- sanadka gobolka georgia in maaragtay dib loo eego dadka codbixiyayaasha ah ee aan markaa iyagu joogin laakiin ama sameynaya inay mar hore intayna maalintayna doorashadu dhicin inay sii codkooda sii dhiibtaan marka doodaasi markii hore labadii kun iyo shantii ayaa waxay keeneen maray republicanka keenay arrintaas oo yidhi dadku way codkooda warbixin karaan iyagoon meesha joogin ama iyagoon waraaqo haysanin caddayn saasa hadday maaragtay aan looga baahnayn inay waraaqooda aqoonsiga inay haystaan marka maanta markay ku xumaatay sanadkan doorashadii sanadkiin soo dhaafay doorashadii madaxweynenimada ee donald trump laga badiyey waxay dib u bilaabeen inay arrintaa dib u eegaan oo ay ka noqdaan oo ay markaa yidhaahdaan waxaa qasaba in qofka uunan codkiisa bixin karin waxay yidhahdaan absankii qof maqan oo kale oo codkiisa aan bixin karin inay noqoto in lagu koobo da-da ah lixdan iyo shan iyo wixii ka weyn qofku waa inuu ahdaa ama waa inuu qof curyaana ama naafaha uu ahaadaa ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqahaan uga maqan gobolka saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan ay diibtaan iyagoon meesha joogin waan gartay maxamuud xasan gobollo lamida tallaabada tallaabadan ay gobolka georgia qaaday gobollo lamidoo arrintaas sameeya may jiraan
gobollo badan oo steedyada ilaa toddoba iyo labaatan meelahaasaa lagu qiyaasaa republicanka ah ee wadanka republicanka steedyada uu xukumo dhammaantood arrintan way ka siman yihiin waxayna doorashadii sanadkii dhowey dhammaatay oo lagaga guulaystay iyagoo ka durugaya ayay dhammaan waxay sameeyeen sharciyo xadidaya dadka muwaadiniinta ah ee steedyadooda degan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan statekan marka georgia ha usii weynaado oo baasgareeyey arrintan oo aqalka senadka ah hadda ay baasgareeyeen aqalka hoosena sugaya marka waa arrin siyaasad ah oo madaxweynihii hore uu abuuray donald trump oo doodiisu ay mar walba ahayd annagaa ku guulaysanay doorashadii waddanka ka dhacday laakiin waanala ka dhacay marka istabamarinta iyo arrimaha aan caddayn oo xagga sharciga been noqonaya ayaa ay gadeen marka steedyadoodo dhammi wayata waa arrin ay oo republican u xukumo waa arrin ay ku midaysan yihiin in ay xadidaan xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinkaah inuu codeeyo markaa sharciyo badan iyo profeshono badan bay soo rogeen oo meesha ka saaraya xuquuqda muwaadinka ee stateka ku noolaa waan gartay maxamed ismaaciil taariikhda arrimahan oo kale ma dhaceen waxaana xasuus ma u yihiin wax hore u dhacay ha halkan gaar ahaan gobolka georgia waxay xasuus weyn u tahay dadka madowga ah dhibaatooyinkay kusoo usoo mareen inay codkooda ay xaqa u leeyihiin ay diitaan marka la dooranayo madaxda xafiisyada waaweyn haysa ha ugu badnaato madaxweynaha iyo gobornarka gobolka maamulayaba marka taasi aad bay maaragtay dadka madowga ah khaasatan dadka siyaasiyiinka ama kuwa ida sanadka ku jira ay aada uga xumaadeen oo yidhaahdeen waxay nagu celinaysaa taariikhdii madoobeed ee dadka madowga ay soo mareen ee dhibaatada sanado badan haysatay oo la filayay in laga baxay laakiin maanta waxay la ekaatay inay dib ugu noqonayso taariikhdii madoobeed ee dadka madowga iyo dadka minoritiga kaleba lagu hayay waan gartay ilaa iyo hadda maxamuud xasan maxay ka yidhaahdeen xubnaha xisbiga dimuqraadigu hadda waxaa jira wiilkii lasoo dhaafay sharci h r one la yidhaahdo oo ay baaskareeyeen aqalka congaresska ee maraykanka kaas oo xadidaya in diidan oo kasoo horjeeda sharcigaas in dadka muwaadiniinta ah ee ku nool steedyada maraykanka xayiraad laga saaro inay codeeyaan madaxweynaha maraykankuna axaddi isaguna executive order bu wuxuu ku soo saaray in la ballaariyo oo la daadejiyo oo dhammaan federal agenceska waddanka oo dhan wuxuu gaadhsiiyey inay arrintaa ka shaqeeyaan marka dimuqraadigu iyagu mar walba arrintoodu waxa weeyaan in la daadejiyo oo la helo siyaabo badan oo loo codayn karo oo sahlaya qofka maraykanka ah inuu codeeyo marka dimuqraadiyiintu iyagu waxay leeyihiin arrinta waanuuna ka dagaalamaynaa hadday congaresska tahay iyo haddii ay tahay xagga maxkamadaha supreme courtka ama ama maxkamadaha kale federaalka dhammaantood waanu ka dagaalamanaa waanuna kasoo horjeednaa waana xuquuqda iyadii oo la rabo in la xadido waayo waxyaabaha hadda dhacaya oo la arko waxaa ka mid a statekan georgia waxaa la diidan yahay ilaa sagaal profession ay soo saareen waxaa la diidan yahay early voting in la sameeyo oo oo dadku ay codeeyaan iyadoo maalintii codka aan la gaarin ay sii codeeyaan hoostada in lagu codeeyaa la diidan yahay aidi baa la soo rogay qofku qasab ay tahay maqnaanshaha la diidan yahay qof isagoo maqan inuu codeey marka waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabo dimuqraadigu ay ku luus garayn karaan doorashada midtermka ama ha noqoto ama tan kale ee doorashada weyn soo socota ha noqoto marka kulleyba waa arrin ay ka soo horjeedaan sharciyo badanna ay isticmaalayaan meelo badanna ay ka laabaan waan gartay waanu iman doonaa sida ay u saameyn doonto maxamed ismaaciilow doorashada xilliga dhexe laba kun labaiyo labaatanka iyo ta madaxtinimo ee laba kun iyo afar iyo labaatanka hase yeeshee jamhuurigu amaba republicaanku ma u egyihiin kuwa ku guuleysanaya tallaabadan ay doonaya inay ka sameeyaan gobolka georgia iyo gobolada kale ee uu maxamuud xasan sheegay dhowr iyo labaatanka gaadhay wallahi si saadaas ahaan waxa weeye waxay u ekaanaysaa mid sii kicin doonta dadka dimuqraatiga ah especially abaabulayaasha sida haweeneyda la yidhaahdo stacy abraham oo iyadu aad iyo aada uga qayb qaadatay kicisana dadka gobolka especially georgia ah qaas ahaan waxay noqon doontaa mid kusii caqabad weyn kusii noqon doonta republicanka ama xisbiga jamhuuriga ah waayo waxa weeye waxay abaabulaysaa oo sii kicinaysaa dadkii u malaynayay in maraykanku ay kasoo kabanayaan ama ay horumarkiisii mar kasii gaarayaan xagga xorriyadda dadku ay codkooda ku dhiibanayaan laakiinse ay u noqonayso inay xisbiga jamhuurigu ay dib ugu sii celinayaan dadka waktiyadii aada u xumaa ee adduunyadao dhan ba ay la yaabanayd waddanka maaragtay dhinacna ka ah dimuqraadiyad inuu maaragtay adduunyadao dhan baa rabo inuu ka faafiyo ama uu sheego inay say ku dhaqmi lahaayeen waddanka gudihiisana dadkii codkoodii ay xaqa u lahaayeen ayna ku dhiiban karin marka waxay unoqon doontaa dhibaato kusii ay isku sii kicinayaan republicanku waayo maanta wax shalay waxaa laga reebay afar xisbiga jamhuuriga ku jira oo iyagu ka taliya ama kasoo jeeda magaalooyin yaryar oo metro atlanta wax la yidhaahdo nawaaxiga magaalada atlanta ah oo dadku minoritiga ama dadka maaragtay madoobi iyo dadka kale wadamada kale ka yimid ay ku badan yihiin sababtuna waxay cabsida ah waayo waxaa laga yaaba hadda u socdaan iyagu in la doorto doorashay ka qayb galayaan marka si ayna dhibaato ugu sii noqoneen iyagu waa laga reeba waxaa la yidhi waa laydinka raaligeliya inaadan codkan codkiina dhiibanin maan shalay markaas waxay kutusaysaa inay ciyaarayaan siyaasad
waan gartay maxamuud xasan sidey haddii ay hirgalaan tallaabooyinkana jamhuurigu ay doonayaan sidee u saameyn kartaa doorashada xilliga dhexe ee waxay u saameynaysaa runtii arrin weyn oo waxay ku keenaysaa xisbiga dimuqraadigu in ay helaan codadkii ay heleen sanadkii lasoo dhaafay ama isteedyo hor leh ay ku guulaystaan dibudhac bay u keenaysaa waana arrin runtii waayo arrintani waxay taargad garaynaysaa dadka madowga ah ama dadka kalarka la yidhaahdo oo iyagu dhaqanka lagu yaqaano badanaba ama waraaqaha ku codeeya ama aan imaan meelaha sida looga qayb qaadanayo qofku uu imaanayo meeshii lagu codeynayay marka iyagu waxay jecel yihiin inay ku codeeyaan waraaqaha ama online ay ku codeeyaan marka haddii arrintani ay dhaqan gasho waxay ku noqonaysaa masiibo weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku dhacday xisbiga dimuqraadiga waxaana laga yaabaa mar inay waayaan cod badan oo ay isteedyada muhiimka ah ay ka heli jireen gaar ahaan isteedyada republican ay ka heli jireen isteedka georgiana wuxuu muhiim hadda u yahay linin buu wuxuu u sameynaya ma dhinaca wuxuu u badan yahay xisbiga dimuqraadiga marka arrimahan oo dhammi waxay keeni doonaan in xisbiga dimuqraadigu uu lumiyo cod badan oo dadka minoritiga ah oo dadka kalarka la yidhaahdo waan gartay maxamed ismaaciil su-aaltaa lamida doorashada madaxtinimada laba kun iyo afar iyo labaatanka dadaalkii ay stacey ibrahim ay samayseed ii sheegaysay hadda iyo sida ay doonayaan in dadkao dhan ay usoo wada saaraan qawaaniintani ma ma dhaawacayaan mise way dadka u ololaya dimuqraadigu waxay heli doonaan in dadka intaa ka dhiman doorashooyinka ay aada u abaabulaan aniga waxay la tahay in maaragtay ay aada u abaabuli doonaan waayo maanta ma lama joogo waqtiyadii maaragtay wada hadalkii wada xiriirku uu aada u yaraa waayo maanta qof walba wuxuu haystaa telephone ama mobil buu haystaa mobilkaas oo u ogolaanaya inuu wax walba la socdo marka waxay noqonaysaa inay afar sanana way haystaan hadda doorashada kale inta la gaarayo marka aada iyo aad bay usii aniga ahaan fikradayda waxay tahay inay aada iyo aada usii kicin doonto ay isku sii abaabulayaan khaasatan gobolkan georgia inay dadkooda sii kiciyaan oo ay sii baraarujiyaan si ay codkooda u dhiibtaan oonan republicanka loogu soo noqonin gobolkan
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanku maanta kaga hadalnay aqalka sanadka ee gobolka georgia oo ansixiyey hindiisa sharciyeed la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashooyinka intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii doodda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno federaalisimka barnaamijka ku saabsan ee soomaaliya laga hirgeliyey labaatankii sane ugu dambeeyey ma yahay mid dadka soomaaliyeed lagala tashtay ama ku salaysan baahi jirta oo dadka soomaalidu ay qabaan mise waa wax dusha looga keenay oo aan waafaqsanayn marka loo eego waddamada kale ee federaalka looga dhaqmo oo aan soomaaliya ka mid ahayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya dr fu'aad axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo cabdulmaalik cabdulaahi ibraahim oo isaguna ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa dr fu'aad axmed waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhegaystayaasha iyo ka qayb qaataha igala qayb qaadanaya dooda maantay marka koowaad waxaan leeyahay yasiinow hawshan oo federalismka soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid loo meeldayey lagana fiirsaday aqoon-yahanada soomaaliyeedna intii aan la meel marin laga arin siiyey oo in badanba ay input badan ama wax soo saar badan ay geliyeen oo laga dooday loona arkay wakhtiyada maanta jira in shayga la yidhaahdo dowladadejinta in ay maantay xal u tahay dhibabka badan oo soomaaliya ama wadamada afrika haraadiyey in ay ka soo saari karto hadday ka soo saarina dib u kabasho inay ku keeni kartaan aaminsanahay uu ka mid yahay dumaalik cabdulaahi ibraahim bismillah walaal dhammaantiin waan idin salaamayaa v o a iyo dhegaystayaasha meel kasta ay joogaan aragtidayda waxaan qabaa aniga federaalism dowladda soomaaliya xigmad sideeda isaga timid inayn ahayn baan aaminsanahay kolka soomaaliya intaa isdishay nin waliba dhinac u cararay unbaa la yidhi xaggee ugu sokaysaa soomaalida isugu keen karaa ha laga eego xaggee ugu sokaysaa soomaalida isugu keen karaaye haddana lagama eegin federaalisimka soomaalidu dhaqanka ay leedahay iyo federaalisimka adduunka maanta laga yaqaana xaggee iska waafaqi karaan xaggeyse iska waafaqi karin lama eegin baahidii unbaa lagula cararay federaalism waxaan soomaali u qalmayninna waa loo keenay asal ahaan aanu diidanayn federaalisimka laakiin xigmad iska timid ma ahee baahidii iyo isdilkiiba waxay keentay xaggee loola cararaa wax adduunka looga dhaqanaya oo soomaalida aanan u qalmaynin oo markii lasii dhadhamiyona qabiil ah buu iska noqday macnana aan keenaynin dr fuaad axmed federalismkan soomaaliya sida lagu keenay iyo dadka maamulayay waxaad sheegtay inuu yahay wax dadka soomaalidu ay leeyihin dad badanuna dhegaysanaya ayaa aaminsan wax aan laga fiirsanin oo dadka soomaalida culays ku ah waana sababta u shaqayn layahay taa maxaad ka leedahay waxaan dhihi karaa yasinow in mid laga fiirsaday waxaan ugu sababeynhayaa waxay tahay mar kastaba ummad wax ma wada keento dad uu fekerka ka soo curtaa meelahana laga soo qaata xukuumadda afrika maanta jira federalismka waxa waaye waa shaar la toloo kale waxaana loo toshaa nin kastaba shaarka leegu toshaa markii soomaaliya xal wixii loo moodahayay aqoon-yahankooda ayagoo kaashanahaya dad aqoon iyo xeelad dheer u leh sistemka federaalismka oo laga arrimo geliyo meelo badanna lagu shiro waqti badanna lagu bixiyo dhaqaalo badanna wadamo galbeed ha ku bixiyaan laakiin dowladda iyo dowladaha hadda madaniga ah oo jira waqtiyadan waxaa la dhihi karaa waa arin ka yimid aqoon-yahanada iyo culamaa udiinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanan aaminsanahay federaalka oo soomaaliya maantay inuu yahay mid loo meeldayay lagana fiirsaday aqoon-yahano iyo baraha bulshooyinka oo idilba in la fiiriyey oo si kastay u tixgeliyeen lana ogaaday inay tahay wax xal oo ah burburkii kadib awoodihii milatariyo kasii horreeyey sagaalkii sano markii laysku soo duuduubo maanta la joogo nin kasta waxaa muhiim ah in uu helo shaqo hadday tahay hadday siyaasad ay tahay haddii ay tahay waxbarasho in loogu geeyo deegaanka uu ka yimid iyo tuulada uu ka yimid inaan laysugu imaanin caasimadaha iyo magaalo madaxyada inaan laysugu imaaninoo ilaa xaafad kasta iyo meel kasta inuu federaalka saameyn ku yeesho ayaan u sababaynaa maantana waxaan aaminsanahay in bilowgiisa la dareemahayo inkastoo la dhihi karo labaatankii sanooo lasoo dhaafay dib u dhac uu jiro sidii wakhtigaas roadmapkii la jeexay in laga dambeeyo oo timelinekii dib looga dhacsan yahay ayaan hadda qiyaasaya laakiin haddii fursad la siin lahaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshaba haddii fursad la siin lahaa in waxaan maanta aaminsanahay federaalka maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan barwaaqada maanta lagu jiro mid kasii fiican oo ka wanaagsan in la gaari lahaa yaasiino waxa aan ka hadlaya anigu ma aha federaal soomaaliya ma anfici mise yuusan anficin waxaan ka hadlaya waxaa weeye federaalisimka soomaaliya maanta lagu dhex tuuray wuxuu u baahnaa intaan horta la dhaqangelin dastuur federaaliya la samaynin aan la dhihin soomaali oo qabiil isu dishay in haddana la yidhaahdo gobolaha aad kala degan tihiin isu kala nadaamiya ee federaal qaata macnaheedu waxaa waaye qaabkii qabiil iisu abaabula oo haddana dib iisu urursada waaye
kugu daro cabdimaalik haddii dadkii wada heshiin waayey oo meel ku wada noolaan waayey oo colaadi dhacday waxaa la yidhi markii ay fira timaado nin walba ishiisa sacabka saara in xal loo arkay arrintaa miyaanay kuu muuqan xal haddii loo arkay nidaamka loo maray iyo habka loogu dhex tuuray soomaaliya nidaam ka bedelan bay aqoon-yahanada sameeyey u keeni lahaayeen waxaan diidanahay federaal ma aha laakiin federaalisimka maanta la dhex keenay wuxuu marayaa in madaxweynihii soomaaliya iyo madaxweyne dowlad goboleed ay isku haystaan nooc jifa ah meel soomaaliya ka mid ah doctor fuaadow federaalisimkan soomaaliya haatan ka jira ma ahan baa la leeyahay sida muuqata wax dadkii lagala tashtay ama dadka saamayn ku leh ee dadka soomaalida wax badan bay wadaan waa hal jinsi waa hal af waa hal diin dadka federalismka qaataana waa dad waxyaabadoo diversity oo kala duwan taa ka waran waxaan dhihi karaa aniga si si qaldan ayaa loo isticmaalahayaa awoodaha kala duwan ha noqoto dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba waxaan aaminsanahay mar kasta mar hore iyo mar dambe waxaan aaminsanahay federaalka inuu yahay shayga xalka u ah dhibka baahsan oo na ragaadiyey inuu u yahay arrimaha saaxiibkay cabdimaaligu hadda ka dhawaajiyey oo ah in layshaysto dowlad goboleedyo iyo dowladda federaalka inay ishayaan waxaa sabab federaalka keliya sababa ma aha xukunka in nin kastaba xukun isku dejiyo doonahaya wadamada oo dowladda centralismka ay ka jirto lafteeda ayaa laysqabsadaa oo siyaabo laysku jiijiidaa tanna wax ay uga duwan tahay inay jirin ayaan aaminsanahay aniga ugu dambayntii cabdimaalicow waxaad dhowr goor ka hadashay in federalismku uu shaqayn lahaa laakiin qaabka loo dhigay iyo sida loo isticmaalay ay tahay qaab qabyaaladi ka muuqato oo dadkii lagu kala qoqobayo oo aan ahayn nidaamkii federaalka noocaad doonaysaa muxuu yahay xal ahaan intaanan xalka ku laabanin waxaan kuu caddaynayaa maanta federaalka uu walaalkay ka hadlaya leey soomaaliya lagu xukumaya maanta sideed sano afartii lasoo dhaafay iyo afartii ka horreysay waxaa lagu dhici layahay in muxuu ahaa dastuurkii kumeelgaarka ayna dhammaystiro waxa keenayana waxaa weeye baarlamaanka meesha fadhiya haddii dastuurba lasoo qaada nin kastaa jifadiisii buu ka fikirayaa waxay ahayd marka soomaali in noocan qabiilka laga soo dhiso la mobilays gareeyo markii ay ogaadaan waxa guudliis la leeyahay iyo waxa gaar loo kala leeyahay markaa kadib ay ahayd in federaal la keeno xalku waxaa weeye anigu waxaan aaminsanahay federaal waxa keliya soomaali isku xukumi karto inuu yahay yees laakiin waddadiisi ha loo maro dadka ha la mobilays gareeyo ha la dhiso ha la baro wuxuu yahay federaal markaa kadib ha la dhaqangeliyo ugu dambayntii dr fa'aad axmed maxaad xalka u aragtaa qaabka federaalka si dadka soomaalidu ay una fahmaan uguna dhaqmaan aniga waxaan qabaa in federaalismka wuxuu ku taabageli karo inay tahay in bulshada qaybaheeda kala duwan mid siyaasi mid arrimaha bulshada qolo kastaba in laga la baro loo tusaaleeyo wanaagga uu leeyahay iyo xumaanta uu leeyahay federaalismka laakiin mar kastaba waxaan ayidayaa aniga in baarlamaan ha noqoto dadkeenna weli aqoontooda iyo wacyigooda waa hooseeyaa la dhihi karaa waana dad wacyigooda soomaalida waa dad firfircoon laakiin waxa waaye haddii loo tusaaleeyo dadka laga tuso shay kastaba angalka wanaagsan ama gooladda wanaagsan laga tuso in shaygan inuu hormari karaan aaminsanahay markaana waxaan leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan ha loo tusaaleeyo tusaale wanaagsan sida uu u shaqayn karo federalism ayadoo loo furaayo indhaha caalamka aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahayn dr fu'aad axmed oo isagu ku xeeldheer arrimaha maaliyadda iyo siyaasadda iyo cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo isaguna ku xeeldheer xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda doodii gaabna intaa inoo joogto intiina mar kale hawada ku kulmi doono hadii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay markana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegaysanno
Thank you.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka iyadoo saraakiisha milatariga ay ka falcelinayaan bannaanbaxyada nabadeed ee looga soo horjeedo afgembigii militari ee kowda febraayo ayaa xoogaga amniga ee barma waxa ay rasaas ku fureen labaatankii febraayo magaalada mandalaay halkaasoo ay ku dileen laba ruux ayna ku dhaawaceen darsanno laba qof oo kale ayaa lagu dilay howlgallada milatarigaha dowladda maraykanka oo ka jawaabaysa gacanta adag ee milatariga ay kula dhaqmayaan mudaharaadayaasha ayaa waxaa shakhsiyaadkii cunaqabataynta ay horey ugu soo rogtay ay ku dartay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan taliska barma kuwaasoo kale ah muwang muwang kiyow iyo moomiin tun oo ku jira golaha maamulo dalkaasi cunaqabataynta ayaa ka dhigan in labadaasi xubnood la xayirayo wixii hanti iyo masaalix isugu jira ee ka yaala gudaha maraykanka sidoo kale dadka maraykanka ayaa laga mamnuucay inay si shaqsi ah ula macaamilaan labadaasi sarkaal oo dana ay isdhaafsadaan cunaqabatayntan ayaa imaanaysa iyadoo koob iyo tobankii febraayo horey loogu soo rogay saddex shirkadood oo wax soo saar oo barma ay leedahay iyo toban saraakiil militari oo hore iyo kuwa hadda shaqeeya isugu jira oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka xoogga ahna hogaamiyaha afgembiga ee dalkaasi jenaraal ming ong hang xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa cambaareeyey weerarada arxandarada ah ee ciidamada amniga ay ku hayaan mudaaharaadayaasha aan hubaysnayn isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey sooqaqabashada iyo xariga joogtada ah ee lagu hayo boqolaalka siyaasiyiinta difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo dadka sida nabdoon u mudaaharaadaya blinkan ayaa taageero xoogan u muujiyey shacabka barma kuwaas oo si geesinimo leh isugu soo baxay guud ahaan dalkaasi si ay uga hor yimaadaan afgembiga milatariga ayna codkooda ku muujiyaan rabitaankooda dib u soo celinta dowlad dimuqraadi ah nabadgelyada iyo sharciga iyo kala dambeynta banaanbaxyo ku dhowaad maalinla ah ayaa hareeya barma tan iyo intii taliska milatariga uu xukunka qabsaday iyadoo boqolaal kun oo dad ah isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi milatariga barma ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo muddo sanad ah soconaysa iyagoo xabsi guriga ku xiray hogaamiyihii dalkaasi ee aan suuki madaxweyne wen miint iyo mas-uuliyiinta sarsare ee maamulkii rayidka maraykanka oo si dhow ula shaqaynaya saaxiibadiisa iyo isbaysiyadiisa ayaa hoosta ka xariiqay in afgembigii milatariga iyo rabshadihii dhowaan dhacay ay yihiin waxaan la aqbali karin maraykanka ayaa yidhi milatariga waa inay soo daayaan dadkii la xirxiray oo ay ka joogsadaan inay rabshado dambe sameeyaan islamarkaana ay xukunkooda ku bedelaan dowlad si dimuqraadi ah loo soo doortay xogaya blinkan ayaa ugu yeeray milatariga iyo booliska inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan dadka sida nabdoon u bannaanbaxaya ayna si deg deg ah usii daayaan dadkii sida sharcidarrada ah loo xirxiray iyo sidoo kale inay joojiyaan weerarada iyo cabsigelinta lagu hayo wariyaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka islamarkaana ay soo celiyaan dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay maraykanku waxa uu sii wadayaa inuu kala shaqeeyo xulufada ballaaran ee caalamiga ah in la xoojiyo la xisaabtanka kuwa mas-uulka ka ah afgembigii milatariga iyo rabshadaha kama gaban doonno inaan tallaabo dheeri ah ka qaadno kuwa qalalaasaha kicinaya islamarkaana baabi'inaya rabitaanka shacabka ayuu ku dhawaaqay antony blinkan wuxuuna intaasi ku daray inaysan taageeradooda ka joojin doonin shacabka barma taasi waxay ahayd faaladii ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka